habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay bisha sebtembar sagaalkeeda sanadka laba kun iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaly com idaacadda caawana dhegaystayaal waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caasho ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada galmudug koonfur galbeed iyo hirshabelle oo shir wadatashi ah oo ay baydhabo ku yeesheen soo gebagabeeyey waxaan dhammaanteen qabnaa oon ku midaysannahay oon ka tashanay oon ku heshiinay danta soomaaliyeed danta degaanadeenna inaan u tanasulno annagu hadda buur kale cusub fuuli mayno dadka dhibi mayno annagana markeenna aan dadka waalna dhihi mayno diyaaraan nahay haddii walaalaheen miirka ilaahay soo gelshay waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaana dadweynaha ku nool magaalada beledweyne oo ay mar kale soo waajaheen fatahaado biyaha waad aragtaan dadka haysto maanta gobolka hiiraan boqolkiiba sagaashan way guranaa la dhihi karaa dadku qorrax iyo meel kulayl badan oo aad u rafaad badanaya hadda ay ku daadsadeen dadku waxaan dhihi lahaa ruuxii wax u qaban karo oo dadka muslimiinta biyo degdega in lala soo gaaro ma garataan anuu xaafadda raadana ahaa biyihii way qabseen lowgay maraayaan hadda waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo xuseen barre aadan
gobolka tigree ee waqooyiga itoobiya ayaa arbacadii maanta waxaa ka dhacday doorasho goboleed taasi oo ah ficil ka dhanaa ra-iisul wasaare aabiy axmed oo ku tilmaamay codbixinta mid sharci darro ah laakiin sheegay in dowladdu aanay ka jawaabi doonin oo aanay xoog u adeegsan doonin itoobiya ayay ahayd in sagaallaatankii bishii lasoo dhaafay ee ogos ay qabato doorashooyinka heer qaran iyo kuwa heer gobol laakiin dib ayaa loo dhigay muddo aan la cayibin sababtana waxaa lagu sheegay cudurka coronavirus siyaasiyiinta mucaaradka ee tigree ayaa ku eedeynaya aabi axmed in uu isku dayayo in uu sii dheeraysto muddada xukunkiisa khilaafka gobolka tigreega ayaa noqonaya culayskii ugu dambeeyey ee soo wajaha ra-iisul wasaare aabi axmed oo la halgamayey sidii isugu hayn lahaa nidaamka federaalka isu keenay in ka badan siddeetan qowmiyadood oo ku nool dalkaasi etoobiya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa salaasadii sheegay in maraykanku uu si qoto dheer uga walaacsan yahay iskudayga dowladda belaruus ay ku dooreyso in ay si qasab ah kaga ceyriso dalkaasi hogaamiyaha mucaaradka maria kolsinikova diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka ayaa sheegay in maraykanka iyo dalal kale ay ka fiirsanayaan in ay cunuqabateen saaraan dalkaasi si looga jawaabo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay waxa uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda maraykanku in cunuqabateynta laga fikirayo laga golleeyahay in lagu horumariyo la xisaabtanka kuwa ku lugta leh xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo caburinta ee dalkaasi belaruus kolsnikova ayaa isniintii la xiray iyada iyo laba xubnood oo kale oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa mucaaradka talaadadiina waxaa loo kaxeeyey xadka u dhexeeya belaruus iyo ukraine halkaasi oo kolosnikova ay jexjexday baasaboorkeedii iyada oo lagu hayo xadka dhinaca belaruus qarax miino oo wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa ka dhacay magaalada kaabul waxaana kaasi subaxnimadii hore ee arbacada maanta lala beegsaday madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee afghanistan camarullah saalex laakiin waa uu ka badbaaday isagoo aanay wax dhaawac ah soo gaadhin sida uu sheegay afhayeenkiisa weerarka ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan toban qof taalibaan ayaa beenisay inay ku lug lahayd weerarkaasi kaasoo imanaya wax yaruun ka hor wadahadalada nabadeed ee muddada dheer la sugayay ee u dhexeeya dowladda afghanistan iyo kooxda taalibaan ee lagu wado inay ka bilowdaan magaalada dooxa ee dalka qatar saraakiil maraykana ayaa sheegay in israa'iil iyo imaaraadka carabta iyo heshiiskoodii taariikhiga ahaa ay ku unkayaan cilaaqaad diblomaasiyadeed ay shan iyo tobanka bishan ku kala saxiixan doonaan aqalka cad ee magaalada washington ee caasimada dalka maraykanka saraakiisha ayaa sheegay in ergada sare ee labada dal ay u badan tahay in ay kala hogaamiyaan ra-iisul wasaare benyamin netanyahu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka sheekh cabdalla bin zaayid al nahyan oo walaal ah dhaxal sugaha imaaraadka carabta maxamed bin zaayid munaasabadda saxiixa heshiiska ayaa imanaysaa bil kadib markii saddexi tobankii bishii agost ay labada dal ku dhawaaqeen inay caadiyeyn doonaan xidhiirkooda diblomaasiyadeed heshiiska taariikhiga ah ayaa guul muhiima oo xagga siyaasadda arrimaha dibadda u ah madaxweyne donald trump oo doonaya in mar kale loo doorto xilka madaxweynenimada maraykanka
haatanna war degdega wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay makhaayada ku taalla bar kantarool oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa uu fuliyey qof walxaan qarxa isku soo xidhay oo gudaha u galay makhaayadda blue sky oo u dhow xawataako uu horaya qiiq madow oo cirka isu shareeray ayaa qaybo badan oo magaalada ka mida laga arkay waxaana durtabadiiba goobta xidhay ciidamada dowladda wariyaha v o eda cabdicasiis barre oo ku sugnaa meel u dhow halka uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay inuu arkayay gaadiidka ambalaska oo halka uu qaraxu ka dhacay dadka soo qaadaya weli ma cadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxa waxaase jira warar sheegaya in uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacba ah waxaana qaraxu u dhacay xilli uu mashquul badan ka jiray makhaayadda aan ku bilownee madaxda dowlad goboleedyada hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed ayaa soo gebagabeeyey maanta shir ay ku lahaayeen magaalada baydhabo oo ay uga tashanayeen mowqifka ay la tegi doonaan shirka berri muqdisho uga furmaya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo kasoo diray madaxweynayaasha maamul goboleedyada hirshabelle galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya ayaa kulanka ay ku yeesheen magaalada baydhabo waxay kaga hadleen xilliga kala guurka iyo arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacdo sannada labada kun koob iyo labaatanka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ugu horreyntii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in kulanka baydhabo ay ku yeesheen uu daba socdo kulamadii ugu dambeeyey ay ku yeelanayeen magaalada dhuusamareeb kuwaas oo looga hadlayay sida ugu wanaagsan ee looga gudbi karo xilliga kala guurka dalkana ay ka dhacdo doorasho loo wada siman yahay walaalayaal sidaad og tihiin xilligii hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka waa gabogabo waa dhammaaday afartii sano waxaa ka hadhay wax ka yar lix bilood sidaas darteeda dadka soomaaliyeed waxay horumar a gaareen in mundada oo soomaaliya oo dhanna ay ku qanacsan tahay afartii sannadood inay doorasho xor iyo xalaal ah oo nabad ku dhacdo oo xasilooni ku dhacdo oo raalli ahasho ku dhacdo inay dhacdo tii ayadaa ahayd weytan hadda aan u fadhino oo aan ka shaqayno waxaa asal u ahaa oo ay ku soo bilaabatay samareed
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo isna kulanka baydhabo ka dhacay ka hadlay ayaa muujiyey in shirka ay isugu yimaadeen magaalada baydhabo ujeedkiisa ay ahayd sidii ay iskula meeldhigi lahaayeen dhammaystirka shirka dhuusamareeb saddex waxaan maanta isugu nimid inaan dalkan tala yar kusli galno annagoo u soconna is-umaad guud oo loo ballansan yahay ogtihiin si dhuusamareeb tirii heshiiskii iyo qaabkii doorasho oo ka soo baxay loo dhammaystiro ama loo dhegaysto oo aniga ka maqnaa waxa ay ka qabaan iyo su-aalaha iyo meelaha ay wax ka qabi karaan inaan intaa dhammaystirno hadal kasta iyo qaab walba oo aan la jaan qaadayn midnimada horu socodka qaabka doorashada maanta xilliga la joogo aan hore ugudayn gadaal raacneyno kelmad kasta waxaan ka qabsanaynaa midda saxda ah taan saxda ahayn waaska dhigaynaa madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay si xal loo gaaro isu tanaasulaad in la sameeyo laakiin wuxuu muujiyey in siyaasaddu aysan ahayn middi middu ku taag in laga dhigo haddaad teedna raacdaanna alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaal jira wax dhibaataa ma leh tu naga fiican haddaad keentaan inay naga fiican tahay nagu qanciya soomaalida ku qanciya beesha caalamka ku qanciya dadka wax dooranaa ku qanciya kuwa tartamaa ku qanciya hadday isla gartaan in taladeenna ee laga fiican yahay taasaan qaadanaynaa dhuusamareeb tirii wixii ka soo baxay cid kastaahu waa qirtay meel laga bilaabi karoo wanaagsan inay tahay weliba raggeennaan xoogaa laxanto laydikama filinayn xataa waa layidhi warnimay xoogaa waa waa waa isdhiiranaysan xataa waa layidhi meel fiicanaan keennay waana la qiray haddii cidu abaal ay leedahay oo cid gaara farta loogu fiiqaayane labadaas nin oo ninna gogasha dhigay ninna ou ka nabadooneeya abaalkeeda iska leh waxaan dhammaanteen qabnaa oon ku midaysannahay oon ka tashannay oon ku heshiinnay danta soomaaliyeed danta degaanadeenna inaan u tanasulno annagu hadda buur kale cusub fuuli mayno dadka dhibi mayno annagana markeenna aan dadka waalna dhihi mayno diyaaraan nahay haddii walaalaheen miirka ilaahay soo gelshi meel fiicanay noo taalle aan ka ambaqaadno kulanka madaxweynayaasha maamul goboleedyada hirshabelle galmudug iyo koonfur galbeed ay ku yeesheen magaalada baydhabo ayaa kusoo beegmaya xilli maalinta berito dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka uu kulan uga furmayo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo dhinaca kale shirkan ay baydhabo ku yeesheen madaxda saddexdan maamul goboleed ayaa ku soo aadaya xilli ay magaalada muqdisho ku sugan yihiin madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland oo iyaguna sidan oo kale hore shir u gaar ah ugu yeeshay magaalada garoowe kaasoo ay ku diideen natiijadii shirkii dhuusamareeb saddex magaalada muqdisho waxaa ka socda qabanqaabada shir ay maamul goboleedyada oo dhan iyo dowladda federaalka ay leeyihiin oo lagu wado inuu furmo berri wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay muqdisho madaxtooyada villa soomaaliya ayaa shalay iclaamisay in muqdisho uu ka furmi doono maalinta beri ah shir ay u dhan yihiin dowlada federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir kaasoo looga hadlayo sidii ay heshiis ugu gaari lahaayeen muddada hartay qabashada doorashada dalka xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa v o a u sheegay in weli aanay cadayn in shirka lagu sii ambaqaadi doono heshiiskii lagu gaaray shirkii dhuusamareeb saddex iyo in ajando kale oo doorasho laga hadli doono
iyaga uu yahay mid inta badan sida dadku runtii ay ka dheragsan yihiin mid beesha caalamku door muhiima ayada ay ka qaadatay isu keenidooda ayaa hadda waxaan la saadaalayn karin ajandaha doorashada sida ay noqon karto inay ku adkaysan doonaan qoladii ama madaxdii markii hore galmudug go-aanka ku soo gaartay dhuusamareeb ama samareeb iyo madaxdan haatan iyadana iyadoo iswadata garowe ku soo shirtay iyadana wax ay iyagana la soo shirtageen marka zaynab waxaa marka tanoo kale ay dhihi jireen dadka beeraleyda dhul iyo diira isku maqan si kastaba ahaatee mas-uuliyadda saaran ayaa waajib ah inay gartaan mas-uuliyiintaasi oo ummadda soomaaliyeed ay u hayaan oo xilligan adag la doonayo waddankan inuu u baahan yahay badbaado oo aanan taagnayn xilli mindi mindi ku taag marka kolley annagu waa sugaynaa waxaa ka soo baxo natiijada nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan shirka iyo waxa laga fili karo shirkii dhuusamareeb toddobiyo toban qodob baa laga soo saaray laba midunbuu noqonayaa in shirkaas wixii ka soo baxay oo beesha caalamkuna ay bogaadisay oo ay soo dhoweysay kadibna cadaadis ay ku cadaadinaysa madaxda dowladda iyo maaragtay labada maamul goboleedba in laysu yimaado oo wax loo wada dhanyahay meel loo wada dhan yahay loo wada jaan qaado in ama mid uu noqon doono in toddobiyo tobankii qodob ee meesha ka soo baxay lagu lafaguro waxyaalaha ay tabanayaan iyo qodobada ay diidan yihiin laga wada hadlo kadib saas lagu socodsiiyo iyo inuu noqdo shirkan shirkan salaba shirkaas hore oo dhan oo mid cusub oo hadda ay isugu yimaadaan beesha caalamku timaado markaas wax wada jir ah ummaddu wada leedahay ay kasoo wada baxaan labadaa mid unbuu noqon doonaa baan aniga isleehay sidoo kale maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa shaki gelinaya natiijo kasoo baxda wadahadalada labada dhinac marka la eego caqabadaha ku gadaaman shirka weli ma muuqato xukumad cusub oo timi ka tanaasulku meelu ka imaanaya anugu ma garanayo labada dhinac iyo isudhawaashuhu sidii bay usi kala taagan yihiin xitaa ay ku heshiiyaan doorasho waxaa sii taagan oo banaanka sii jooga oo iyana khilaafkooda uu bilaami doonaa baarlamanka labada gole iyo gudiga doorashada oo iyagana oon damaluuqad loo isticmaali karo heshiiskooda adhow lagu qancin kara aan fahmi karin aqalka sare banaanka uu jooga waynu ognahay aqalka sarena madaxweynuhu kulankii ugu dambeeyey dhuusaramo n markastuu kasoo laabtay wuxuu sheegay inuu dhuusaramo trib iyo wixii ka dambeeya kula soo noqonaya golaha baarlamanka oo halkaana ay kasii taagan tahay khilaaf kale iyo kala fogaansho waayo wax lagu buriyo heshiisyadii hore oo sharci oo loo cuskaday ma jiraan iyo doorashooyinkii guddi doorashada maalin walba in madan la sameeyo oo khilaaf horbanba kasi abuurmaya ugu dambeyntii doctor cilmi maxamuud nuur oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in marxalada kala guurka ee uu dalku u socdo doorasho ay lagama maarmaan tahay in heshiis wada ogal ah looga gudbo siyaasadu waa isu tanaasul marka anigu waxaan isleeyahay hogaanka iyo dowlad goboleedyada iyo dhammaan muxuu ahaaye inta ka goodo talada qaranku ay ka goodo in loo wada tanaasulo danta qaranka sidii dalka markan aanay dhib kale uga dhicin oo wadar ogol iyo is-ogol ee laga gudbi lahaa marxaladan kala guurka haddii kale waxa weeyaan taariikhdu waxay sheegaysaa cid walba booska ay ka gashay ee madaxadayga ama ay moogtahay ummadda soomaaliyeed fursadaha ka lumisay waa mid taariikhdu xusi doonta wey magaalada muqdisho waxaa haatan ku sugan madaxda jubbaland iyo puntland oo kasoo horjeeda qodobadii kasoo baxay shirkii dhuusamareeb saddex balse toddobaadkii hore muqdisho u yimid kulan ay la yeelan lahaayeen madaxweyne farmaajo hase yeeshee markii dambe shuruud ku xiray in shirka ay kasoo qayb galaan maamul goboleedyada dalka si wax loo dhan yahay uu shirka uga soo baxo iyo in xal laga gaaro arrimaha gobolka gado iyadoo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug oo maanta shir ay uga hadlayeen sidii mowqif midaysan ay ula imaan lahaayeen shirka muqdisho iyo adkeynta qodobadii shirkii dhuusamareeb ku yeeshay magaalada baydhabo la filayo in saacadaha soo socda ay soo gaaraan muqdisho si ay ugu soo biiraan xubnaha kale ee iminka muqdisho jooga dad badan ayaa rajo ka qaba kulankan iyo sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa hanaanka doorashada dalka halka kuwo kalena ay su-aal gelinayaan maadaama ay wadahadalladu u dhexeeyaan dhinacyadii ku midoobay heshiiskii dhuusamareeb saddex iyo kuwii diidanaa walow beesha caalamku ay si dhow ula socon doonto kulamadan iyo natiijooyinka kasoo baxa xuseinab abukar maxamed v o a muqdisho
haatanna beledweyne muddo toban bilood gudahooda markii afraad ayay dadka beledweyne fatahaad darteed uga barakacayaan qaybo magaalada ka mid ah inkastoo guddiga gurmadka beledweyne ay biyo aad u xoog badan ku celinayaan biyo xireenno ay ka sameeyeen waqooyiga magaalada xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan soo diray guddiga gurmadka beledweyne ayaa waxa uu dadaal badan ku bixinaya sidii ay ku hakin lahaayeen biyaha aadka u faraha badan ee webiga garab socda kuwaasi oo marka ay magaalada soo gaaraan qasab ka dhigaya in boqolkiiba shan iyo sagaashan wax ka badan dadka magaalada ay ka barakacaan xaafado ka mid ah xaawataako iyo kooshin dadkii deganaa durba waxa ay bilaabeen inay u barakacaan duleedka magaalada beledweyne biyaha waad aragtaan dadka haysto maanta gobolka hiiraan boqolkiiba sagaashan way gureen la dhihi karaa dadku qorrax iyo meel kuleyl badan oo aad u rafaad badanaya hadda ay ku daadsadeen dadku waxaan dhihi lahaa ruuxii wax u qaban karo oo dadka muslimiinta biyo degdega in lala soo gaaro ma garataan anuu xaafadda raadana ahaa biyihii way qabseen lowgay maraayaan hadda waxaan leenahay way dadaaleen intay dadaali karin dadaal boqolkiiba sagaashan way dadaaleen laakiin dadaalkoodii masiibo rabaanaa timid oo ilaahay keenay iyadoo taa ay jirto ayaa haddana bartamaha magaalada meelo ka mid ah waxaa si caadi ah ku shaqaynaya goobaha ganacsiga sida ay sheegayso caasho cabdi jaamac ganacsatada qandalka ayaa nahay biyuhu iyagoo carladiiba qaadan lahaa ayaa ilaahay maaragta iyagoo u diray way naga dabooleen way dadaaleen adduun way xidheen waxaan ku idhi waxay u dalbeen iskarigooyin bay u dalbeen way naga xidheen siimow mooyaane arladii hadda way qalalan tahay maasha allah aad iyo aad baanu ugu ducaynaynaa garabkooda allaha galo ilaahay waxaanu uga baryaynaa aad iyo aad bay noogu dadaaleen hadda durba magaalada waxa weye waa la dhex marayaa way ladan tahay annagoo khalkhalay ayay naga xidheen ganacsiga iyagii waanu ganacsanaynaa meesha way noo wanaagsan tahay waanu ganacsanaynay ilaa shalay laakiin markii hore waanu khalkhalay maya biyo dadka barakicin kara maanu arag cabsi uunbaa dadku la guurguurayaane biyo magaalada dad barakicin kara maanan arag waxa weeye marka dadku baqdin waa iska baqayaan waxa weeye marka aad iyo aad bay u dadaaleene wax hadda biyo ah oo qalqalle maanu arag dooro badan bay keeneen habeen iyo maalin ayay u taagnaayeen biyihii way celiyeen baday webigay ku celiyeen aad iyo aad bay u dadaaleen waana maaragtay aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha guddiga gurmadka xaaji cismaan dhagaxow waxa uu qiray in xaafadaha qaar dadku ay ka barakaceen laakiin waxa uu sheegay in marna aan la garab dhigi karin sidii loo barakici jiray fatahaadihii dhowaa
meelo yaryaray ka soo baxeen laakiin midda ugu weyn annagu waxaan la dagaalamayna fatahaadda oo waqooyi ka timaada dhinacan ka timaada dhinaca waqooyi ka timaada etoobiya kasoo gala biyaha guurtida kuwaasina kanaalka weyn oo qooqana waa la qabtay biyo aad u badan aa yaalla waxaa kaloo lagu qabtay arjanaha weyn oo biyo xireenka la dhigay helakeliyo oo lix kilomitr magaalada waqooyi kaga beegan labadaa kelina aad bay u hayaan biyaha waa lagu guulaystay buundooyinkii dadka qaadi jirona waatan laga gudbaya magaalada laamiyaashu waa qalalan yihiin meel yar oo hilabarda la yidhaahdo magaalada gudaheeda ay wax ka soo fakadeen maadaama webigu aad u buuran yahay oo biyo badan oo wado ayay dadka khalkhal galeen si ay fatahaadihii hore ayagoo qalbigooda ku yaala ayaa galeen khalkhal sidaasay ku qaxeen magaaladu waa nabad qabtaa aad iyo aad marka meelaha qaar oo biyaha ay ka soo baxeen waxaan arkaynay dad haddana matooro diyaariyey oo biyaha webiga dib ugu celinaya guddigiina muxuu kaalin taa ku leeyahay waa annaga waa sida buulaxaabile oo kaleeto waxa matoorka biyaha webiga dib ugu celinaya waa annaga god yaray ka soo baxeen oo markii hore aan la malaynayo biyuhu inay ka galaan loogu talagalay biyihi badanuu soo saaray kadibna waa xirnay godkaas matoorada dib aan ku saarnay sida bilistiid oo kaleeto isagana matooraan geynay webiga dib aan ugu celinay marka meelaha badana waa magaalada meesha xarunta gobolka biyaro siimoba ka soo baxeen iyo hilabarda soo fakatay maa inta kale dhan buurar adagaa la dhigay waxaa la dhigay shub adaga webiga qararkiisa lagu wareejiyey labada kanaalo waaweynna waxaa la dhigay waqooyiga hilakeliya iyo qooqane dhinacaan hirkeliga waraabaalo laga shaqayn lahaana biyaa kusoo degdego waxaan rabnaa inaan jiilaalka ka shaqayno halkan la yidhaahdo quracley iyo shabeelow oo dhinaca bariga koonfurta kaga aadan magaaladan waxaan jecelnahay in ayagana biyoxireenna waaweyn oo laga xiraa jiray aan furno si ay neefsi u helaan magaaladuna ay sideedii hore ugu soo noqoto
bashaaro maxamed aadan waxay ka mid tahay ganacsatada magaalada beledweyne waxay ka mahad celisay dadaalka guddiga gurmadka ay wadaan
biyihii awal bara kicin jiray macnaha meesha la yidhahdo kutiimbo ilaa iyo raadeerka waxaasoo dhan dadka barakicin jirayna ganacsadayaasha wadanka ama magaalada u dhashay ayaa ka hortegay wayna naga celiyeen meel kasta haddii biyaha lagala dagaalamayana magaaladu way ka badbaadi leed inta badani hanti iyo naf iyo maalba way ka badbaadi leed maya haddii dadaal aan la samayn wayna barakicin lahay laakiin dadaal badan bay dhallinyarada waxgaradka ganacsadaha qolada shirkadaha waxgaradka kulli ugaaska waa la dadaalay waa la kacay biyaha waa nalaga celiyay sanadkan inay sidaan nooga dhammaadaan baan rajaynaynaa webiga waa la taaban jiray qarqar baa loo samayn jiray biyuhu way leexan jireen hadda waxaa taakataaka ka dhigay leexashada la-aanta iyo samaysla'aanta hadda laakiin waa la dadaalay in laga badbaadaan rajaynaynaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
madaxweyne donald trump oo sanadkana u taagan mar labaad in xilka loo doorto ayaa uu xushay madaxweyne ku-xigeenkiisa mike pence inuu mar labaada ku weheliyo tartanka uu kula jiro musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga xuseen bare aadan ayaa warbixintan ku eegaya taariikhda iyo waxqabadka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence tan iyo markii lagu dhawaaqay in mike pence uu tartanka doorashada ku wehelin doono madaxweyne donald trump pence oo hore u ahaa gudoomiyaha gobolka indiana waxa uu ahaa taageero firfircoon tan iyo xilligaas Donald Trump gets it and he understands the American people.
Donald Trump waa uu yaqaanaa shaqada si wanaagsan ayuu u fahmaa rabitaanka shacabka Maraykanka.
sida ay qaar ka mid a xeeldeerayaasha taariikhdu sheegayaan mike pence waxa uu kaalin adag kaga jiray hoggaanka maraykanka isagoo lafdhabar u ahaa maamulka madaxweyne trump sida uu sharaxayo joel goldstein oo ka tirsan jaamacadda st louis ee dalkan maraykanka
wuxuu madaxweynaha u ahaa la taliye waxa uu ka shaqeeyey isku xidhka sharci dejiyayaasha koongareska waxa uu u baxay safarro diblomaasiya markii uu dilaacay fayraska covid-19 ee uu dalka maraykanka ku faafay dabayaaqadii bishii januari waxa uu madaxweyne ku-xigeenku mike pence hogaamiyey guddidii aqalka cad uu u xilsaaray la dagaalanka covid-19 isaga oo mararka qaar u jilib dhigay meelmarinta go'aamada adag ee muranka dhalin kara
waxaynala tahay in dugsiyada la furi karo sababta oo ah waxaa aad u yar halista soo gaari karta carruurta taariikhda maraykanka inta badan madaxweyne ku-xigeenadu ma lahaan jirin kaalin muuqata iyadoo oo tusaale loo soo qaadan karo lindon johnson oo ku-xigeen u ahaa madaxweyne john kennedy oo hadheeyey kaalintii ku-xigeenkiisa iyadoo oo dadku isha ku hayeen madaxweyne kennedy laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in muddooyinkan dambe ay arrimuhu isbeddel ku yimaadeen sida uu sheegay joel goldstein oo ah khabiir wax ka qora taariikhda madaxweyne ku-xigeenada maraykanka Carter Mondale administration, where the vice president became an across the board uh, advisor and troubleshooter for the president.
jagada madaxweyne ku-xigeenka sida ay aniga ila tahay waxa ay isbedeshay markii uu talada hayay carter markaasi oo uu madaxweyne ku-xigeenku noqday la taliye xal u helaa arrimaha isku murugsan tallaabadaasi oo ay raaceen madaxdii iyaga ka dambeysay ee xilka kala wareegtay dad badan ayaa u arki jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore dick jeny inuu isagu ahaa awooddii riixaysay madaxweynihiisii george w bush gaar ahaan arrimaha dibadda iyo amniga qaranka khubarada qaar ayaa u arka in madaxweyne donald trump uu xushay qofka uu arko in uu la shaqayn karo sida uu sharaxayo reb brownwell oo ka faallooda siyaasadda maraykanka
Donald Trump didn't want a Dick Cheney as vice president. He didn't, you know, you get the, the vice president that you want and assign him the task that you want. And Trump clearly didn't want someone.
waxay ila tahay inay iska caddahay in aanu madaxweyne donald trump xilka ku-xigeenka u dhiiban karin qof la mida dick jeny sababtoo ah waxa uu awood u leeyahay inuu xusho cidda uu rabo una dhiibto howlaha uu rabo mana rabo qof awoodda iyo talooyinka qaar ku qabsada mike pence oo haysta madhabta evangelicanka ee diinta masiixiga ah waxa uu madaxweyne trump u sahlay in uu taageero uga helo dadka muxaafidka ah ee diinta kiristanka aaminsan sidoo kale waxa uu taageeray siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga bens ayaa ku garab istaagay madaxweyne trump magacaabistii uu maxkamadda sare ee maraykanka u magacaabay garsoorayaal muxaafid ah waxa uu sidoo kale mowqif adag ka istaagay arrimaha ruushka bens ayaa marar dhif ah ka gaabsaday inuu taageero go'aamo ka soo baxay aqalka cad isaga oo ka gaabsaday cafiskii uu trump u fidiyey senator hore oo ka soo jeeda alabama oo lagu magacaabo roy moore oo loo haystay faraxumayn laakiin khubarada qaar ayaa u arka in mike bens aanu wax badan oo lagu xasuusto samaynin intii uu xilka hayay sida uu faahfaahinayo joel goldstein oo ka faallooda taariikhda I don't see him as being as um, as distinguished or as impressive as um, as most of the other.
anigu uma arko inuu qabtay shaqo la yaab leh oo muuqata oo u dhiganta kuwii ay soo qabteen madaxweyne ku-xigeenadii ka horreeyey ee labada xisbiba ka soo jeeday laakiin dhinac kale khubaro kale ayaa iyagu u arka in mike pence uu kaalin ka qaatay soo saaridda ciidamadii federaalka ahaa ee loogu talagalay ka hortaga banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacay portland kuwaasi oo saraakiisha gobolku ay sheegeen in joogitaankoodu xaaladda sii muujinayo ugu dambeyntii waxaa la isweydiinayaa kaalinta uu ka qaadan karo mike bens doorashada soo socota oo ay dad badan u arkaan in ay tahay afti dadweyne oo loo qaadayo siyaasadda madaxweyne trump uu dalka ku soo maamulay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaya in maalinta berri aan aan idiin soo gudbin doono taariikhda kamala harris oo ah gabadha uu joe biden u xushay inay madaxweyne ku-xigeenu noqoto
goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaabanna barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
gobolka tigree ee waqooyiga itoobiya ayaa arbacadii maanta waxaa ka dhacday doorasho goboleed taasi oo ah ficil ka dhanaa ra-iisul wasaare abiy axmed oo ku tilmaamay codbixinta mid sharci darro ah laakiin sheegay in dowladdu aanay ka jawaabi doonin oo aanay xoog u adeegsan doonin itoobiya ayay ahayd in kii bishii lasoo dhaafay ee ogos ay qabato doorashooyinka heer qaran iyo kuwa heer gobol laakiin dib ayaa loo dhigay muddo aan la cayibin sababtana waxaa lagu sheegay cudurka coronavirus siyaasiyiinta mucaaradka ee tigree ayaa ku eedeynaya abiy axmed in uu isku dayayo in uu sii dheeraysto muddada xukunkiisa khilaafka gobolka tigreega ayaa noqonaya culayskii ugu dambeeyey ee soo wajaha ra-iisul wasaare abiy axmed oo la halgamayay sidii isugu hayn lahaa nidaamka federaalka isu keenay in ka badan siddeetan qowmiyadood oo ku nool dalkaasi etoobiya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa salaasadii sheegay in maraykanku uu si qoto dheer uga walaacsan yahay iskudayga dowladda belarus ay ku doorayso in ay si qasab ah kaga ceyriso dalkaasi hogaamiyaha mucaaradka maria kolsinikova diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka ayaa sheegay in maraykanka iyo dalal kale ay ka fiirsanayaan in ay cunaqabateen saaraan dalkaasi si looga jawaabo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay waxa uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda maraykanku in cunaqabateynta laga fikirayo looga golleeyahay in lagu horumariyo la xisaabtanka kuwa ku lugta leh xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo caburinta ee dalkaasi belarus kolsnikova ayaa isniintii la xiday iyada iyo laba xubnood oo kale oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa mucaaradka talaadadiina waxaa loo kaxeeyey xadka u dhexeeya belarus iyo ukraine halkaasi oo kolosnkofa ay jexjexday baasaboorkeedii iyadoo oo lagu hayo xadka dhinaca belarus
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka britain theresa may ayaa dowladda britain ku eedaysay in heshiiskii ay hore ula galeen yurub ee ganacsiga oo ay dowladdu wax ka beddelayso uu ka hor imanayo shuruucda caalamiga ah xeerkan ayaa saamayn ku yeelanaya waqooyiga airlan oo ah gobolka keliya ee xuduuduleeda la leh dal yuruba oo uu ka dhexeeya ganacsi badan jamhuuriyadda airlan iyo waqooyiga airlan ayaa wadaaga dhaqan iyo dad asal meel ka soo wada jeeda cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa haddaba warbixin amuurtaasi uu ku eegaya nooga soo diray magaalada london ra-iisul wasaarihii hore ee britain theresa may ayaa ku tilmaantay isbeddelka ay dowladdu doonayso inay ku saamayso heshiiska ganacsiga ee u k la galay midooda yurub uu dhaawac u geysan doono sidii mustaqbalka loo aamini lahaa heshiisyada ay britain la gasho midooda yurub tan ayaa imanaysa kadib markii xogayaha waqooyiga ireland branson lewis uu sheegay in xeerkani aanu waafaqsanayn shuruudaha caalamiga ah waxaa isaguna arrintan awgeed xilka isaga casilay qareenkii guud ee dowladda britain ser jonathan jones waana mas-uulkii lixaad ee sanadkan sababo la xiriira u k iyo kabixista yurub isu casila haddaba waa maxay xeerkan sidee ayaana u saameynayaa heshiiska ganacsi ee u k iyo yurub iyo weliba waqooyiga ireland oo ah gobolka keliya ee xad duleed la leh dal yurub ku yaala kaasi oo ah jamhuuriyadda ireland su-aalahaasi waxaan weydiiyey maxamed ibraahim ereri oo degan magaalada glasgow kana faallooda arrimaha yurub sharcigan cusub ee maanta ay dowladda u k soo bandhigaysaa waxa uu la xidhiidhaa ganacsiga gudaha ee wadankan iyo sidii looga hortegi lahaa in aanay iskhilaafin shuruucda hoose ee afarta gobol ee wadankan u k ka kooban yahay arinta muranka weyn dhalisay ee dowladda sida ba-an loogu dhaliilay ayaa laakiinse waxaay tahay arrinta waqooyiga ireland taasoo ah gobolka keliyata ee xuduud lale waddan ka tirsan midooda yurub sharcigan cusub waxa uu dowladda u k awood u siinayaa inay keligeed wax ka bedasho heshiiskii ay la gashay midooda yurub ay midoogaa kaga baxaysay heshiiskaasoo la saxeexay bishii january ee sanadkan wasiirka gobolka ireland brandon lewis ayaa isagu shalay toola qirtay inuu sharcigan cusubi jabinayo shuruucda caalamiga ah maruu shalay ka jawaabayay su-aalo guriga baarlamaanka lagu weydiinayey
haddaba hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalahaasi rikier stemer ayaa dowladaysa britain waxa uu ku eedeeyey inay dib albaabada ugu furayso muran hore loo dhameeyey kaasi oo uu sheegay in london looga baahan yahay inay xoogga saarto heshiis ganacsi oo ay la gasho yurub dhinaca kale habdhaqanka siyaasadda britain ma ay dhici jirin in ra-iisul wasaare uu dhaleeceeyo ra-iisul wasaaraha xilka kala wareegay oo weliba ay labada mas-uul ka soo wada jeedaan hal xisbi waa maxay haddaba sababta ku kaliftay inay theresa may tuurtuurto boris johnson mar kale su-aashaasi waxaa ka jawaabaya maxamed ibraahim herari taasi waxay la xidhiidhaa xurguf ka dhaxaysa theresa may iyo madaxa wadahadalada u k iyo yurub u qaabilsan ninka la yidhaahda david frost ninkani wadahadalada u k oo keliyata uunma hogaamiyo laakiinse waxa uu sidoo kale yahay la taliyaha amniga ee qaranka ee ra-iisul wasaare boris johnson markii bishii juun david frost jagadaa loo magacaabay ayay theresa may dhaleecaysay magacaabistiisa oo waxay sheegtay inaanu mr frost jagadaasi u qalmin david frostna waxa uu toddobaadkan ku jawaabay in dhibta isaga iyo kooxdiisa haysataa ay tahay sidii liidatay ee dowladii mrs may ay u wajahday wadahadaladii ay yurub la galeen iyo sida aanay yurub hadal ugu celin jirin taasina waxa uu yidhi waxa ay keentay inaanay yurub waxba naga soo qaadin xisbiyada mucaaridka laftigoodu way dhaliileen qorshahan laakiinse waxaa la sugayaa ilamaa iyo inta ay dowladdu sharcigan baarlamanka keenaysa soo bandhigayso markaasunbay jawaab buuxa ka bixin doonaan dowladda britain ayaa sheegtay inay xeerkan wax yar oo dusha kaxaar ah uun ay ka bedeli doonaan laakiin mas-uuliyiin ka tirsan midooda yurub iyo weliba dowladda ingiriiska ayaa ka warwarqaba in london isku dayayso inay wax ka bedesho heshiisyo iminka noqday caalami oo ay saxeexeen bishii january markii u k uu ka baxay midooda yurub waa in ay labada dhinac gaadhaan heshiis ay ku wada qanacsan yihiin ka hor koob iyo soddonka bisha disembar oo ku eg xilliga kala guurka laakiin dad ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda britain waxay iyagu aaminsan yihiin in ay adag tahay in ay taasi suurto gasho haddii ay sida noqotona britain waxa ay ku biiri doontaa ururka ganacsiga adduunka
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan maamulka hirshabeelle waxaa ka jiray falal amni darro ah oo ay ka mid yihiin qaraxyo iyo dilal qorshaysan kuwaasoo lagu qaarajiyey saraakiil ciidan xildhibaanno iyo wasiirro ka tirsan maamulkaasi waxaana dhacdadii ugu dambaysay ay ahayd tii lagu dilay bartamihii bishii aynu ka soo gudubnay wasiirkii beeraha iyo waraabka ee hirshabeelle haddaba intay la eg tahay habacsanaanta amni ee ka jirta deegaanada dowlad goboleedkaasi sideese wax looga qaban karaa waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya naciimo cismaan geesay oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee hirshabeelle iyo ifraax cumar salaad oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada ee maamulkaasi waxaana hadalka ku horeynaya naciimo xilligan la taagan yahay wax amni ah oo ka jira hirshabeelle oona aaminsanahay ma jiro weliba afarta sanoo lasoo dhaafa waxaan ognahay xilligii doorashooyinka ay dhacayeen madaxda ay ugu sareeyaan xasan sheekh maxamuud wadooyinkan la mari jiray hadeerna ay dhib ku tahay shacabka inuu maro waxaa soo baxay sidaa ogtihiin fatahaadihii webiga baabuurta waxay maraan wareeg wareega dhibaata xitaa loogu geystaa waa lagu dhacaa hooxooyin dabliya wadada soo gasho hoomiyda shan boqoloo doolara daadan dhiibayn darawalka waxaa li halkaas fariiso jandiyeeshaha kun doolara laga qaadaa waxaana mas-uuliyadda ay ka saaran tahay dowladda hirshabeelle waxaan ognahay wasiiro badan in lagu dilo wasiir lagu dhex dilay xitaa degmada jowhar oo caasimadii ah oo maxay aheeday xukuumaddii u shaqaynaya waxaa lagu dilay jowhar iyo balcad inta udhexaysa intaasoo xildhibaan oo wada ognahay oo mid ka mid a xitaa meydkiisa la doono waaye marka xaaladaha ka jira amni daro waa wax aan lasoo koobi karin waxaan ognahay jowhar iyo buluburto buluburto degmada buluburto waxay ka tirsan tahay hirshabeelle ka tirsan tahay haddana wadadeeda sagaal sano ama toban sano way xiran tahay diyaarada wax loogu geeya diyaarada wax loogu keenaa wax waday haysata ma lahan afar sano laba madaxweyneha soo martay laguma talo jiro xitaa in ilaa hadda la furo dadkeedii hay-adaha macaawino u geeyo m g o yaa wax siiyo beerihii way ka go-een waa dad dhibaataysan biyobaxa iskaga hadda just biyobaxadiyaa socoto ma fahante dowladan wax ee ka qabato haba yaraatee ma jirto wax amni oo ka jira iska daaya suuqa xoolaha ay balcad inta udhexaysaana amni ka jirin haye ifraax bismillaah alxamdulilah asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu waa idin salaamaya v o a dhammaantiin waana mahadsantihiin sida sharaftala ay uga casuunteen barnaamijkan run ahaantii hirshabeelle waa isteedyadii statekii ugu yaraa oo ugu dambeeyey daruufo badanna way soo martay way soo la soo daalaa dhacday alxamdulilah aaday aan u dadaalnay dadaal badanaa loo sameeyey markii runta loo hadlo maxaa la yidhaahdaa haddii aan amni iyo control iyo culays aanaan saari lahayn dhibka meesha uu maanta taagan yahay ka badanay ay maxay tahay ay gaari lahayd laakiin waxaan aaminsanahay in amni ka jiro loona baahan yahay in lasii ballaariyo amnigaas ciidamada ciidamada amisom waa joogaan burundiga waa joogaan ciidamo boolisoo naloo tareen garay way joogaan dhalinyaro fara badan oo isxilqaamo oo ayaga laftirkooda macawisley la dhaho way joogaan magaalada markaa u fiirsato iyo qaabka loo socdo iyo marka xildhibaanada iyo wasiirada ay socdaan jowhar waa lagu lugoyn karaa ayadoon cid ku waardiinaysa aysan jirin waa ku lugaynay waa soconay maqaayadahan tagnay dad waxaa nahay runtii og oo soo jeeda oo fahansan meesha wax ka jiraan waxaana ka bilaaba doodayda waxay ahayd in meeshaan ay tahay stediyadii statekii ugu yaraa ayada dhana afar sano jirto sidaas darteed waxaan rajaynaynaa meel ka fiicanna way gaaraysaa laakiin hadda ahaan waa meel ay qofka mas-uulka uu dhex socon karo danahu raba ka qabsan karo dadaalkiina waa socdaa dadaalo badanna waa qabanay hadda intaa meesha joogna alxamdulilah sideed boqol oo ciidanaa la tarayni garay oo boolis oo degmooyin badan iyo meelo badanna loo qaybiyey ciidamada waxaa jooga hil walaal marka meel oo hadda dayacan ma aha intaan joognay shaqo waa ka qabanay shaqana way socotaa meel fiican amnigeedana meel la dhahay habeen walba dhib dhacaa ma ah laakiin dhib sometimes meel kastoo adduunka ka dhaca marka so far we are okay waan rajaynayaa meelo fiican iyo guulo fiican inaan ka gaarno xagga amniga naciima waxaad sheegtay inay amni darro ka jirto deegaano ka tirsan hirshabeelle maxaa ku sababaynaysaa arrintaasi amni darro inay ka jirto annagoo dhan inoo wada cadda walaasha hadda waxay tiri wasiiradeyda waan dhex joognaa waxay ku tagtaa diyaarad sometimes waxay ku imaadaa diyaarad muqdisho waxaa ogaan karo dadka gaariga gaadiidka isticmaalo ee hiiraan ka yimaado ama ka yimaado muqdisho ee jowhar u safro markaad dhulka ku safartaa dareemi karta amni darada iyo burburka iyo dhibaatada ka jirto halkaas laakiin qof diyaarad ku tagaayo ma ogaan karo wax amniya midda ay leedahay jowhar waa la- waa la- waa la dhex maraha oo mas-uuliyiinta way dhex maraan waxaan ognahay eh, bilihii lasoo dhaafay xildhibaano dhowra iyo wasiiro maqaayado ku qaxweynaya in bamba gacmeed lagu tuuraayo Een, ha- ma jirto in ay suuqo kale ka adeega karaan ma jirto in maqaayadaha qaar ay ka adeega karaan waxay ku maraan baabuur hoteelada qaar ay ayaga fariistaan oo u ah taarkeeday fariistaan marka aniga waxaan aaminsanahay in wax amni aysan jirin jowhar ilaa iyo hiiraanne maba isku furnabo xitaa geedihiyaa wadooyinkii xiray oo isku soo baxay Een, waxay u jirtaa fiidow iyo jowhar way ka yartahay soddon kilomitr buurne wax yar u jirtaa Eh, waxaana joogo al-shabaab sidaan wada ognahay marka ma dhihi karna amniyaa ka jiro ma hadaayaa ka tirsan hirshabeelle degmada jalalaqsiyaa ka jiro oo hiil walaal ay joogto ma tagaan madaxda waa degmadaas isbitaal ma leh een, maxaa la- ma goob caafimaad ma lahan een, wadada sida mahadaayoo kale jiiro ku jirtaa way go'doonsan tahay buluburtanaba ka daran waa intaan jowhar iyo balcad intii jowhar iyo balcadna waad aragtay shacabkaa dhib ku qaba mas-uul marane waxaa ugu dambeysay saddex sano ama laba sano ka hor diyaaraday ku tagaan diyaaraday ku imaadaan marka ma dhihi karo wax amni ah ka jiro ifraax waxaad tahay wasiiru dowlaha madaxtooyada maxaad ku caddayn kartaa in amni buuxa uu ka jiro wakhtigan hirshabeelle waxaan kuu sheegayaa meeshaas intaan joognay in dadaal amni uusan yarayn Een, mar walbana hay-adaha oo maxaa la dhahaa securityga inaan la kulmayne la hadlayne la fariisanayne asagoo madaxweynahan horkacaayo madaxweyne ku-xigeenka uuna horkacaayo Een, golahana wasiirada iyo xildhibaanada mar kastana aan ka taxadarayna riskiga inta uu hadda yahay inuuna ka badanin oo riskiga lama naasgareeyo marka saddexdaas sana annaga waxaan ku dadaalayna in riskiga yar yahay in adduunka aan ka gadno meesha ayaandhowd waxaa noogu yimid safiiro ilaa soddon safiir ah oo adduunka ka kala socdo ayaa waxay noogu yimaadeen baladweyne safiiradaasi caalamiya loo soo dhoweeyey Een, magaalada baladweyne kamaba jirtaba runtii inaan yani reality markaan ka hadlo wax sometimes dhaca way jiraan laakiin baladweyne markaad joogtid wax- waxa waaye dadka joogay oo ummadda joogta si gooniya iskugu tashteen sababtoo ah ayaanan muddo aan joognay waxaan xasuustaa sida mataqaanaa jawaabtay uga bixinayaan siday difaaca u galayaan siday waxa tahay informationada Een, from a to z informationka waa ka heynay Een, ah, horumarna waay meel ay toddoba sa- eh, soddon safiir ee hal maalin inta imaadeen ku qadeeyeen ku shireen aan kusoo dhaweynay unkii uu degan yahay hay-adihii caalamiga joogaan mataqaanaa eh, en- en, cid kasta oo oo danaynaysa arrimaha soomaaliya iyo hirshabeel qaas ahaan aad dareemi karta subaxii ilaa habeenkii delegation intaas la-eg lagu qaabilay waxaad dareemi kartaa inay success tahay oo mataqaanaa guul lagu faanacay tahay oo intaasoo safiira ka fahmi kartaa shirka lagu qabtay iyo arrimaha looga hadlay iyo saktarada siday u kala joogaan ciidamada iyo waxa ay qabtaan iyo howlgalladooda saktar kastaba eh, maxaa la dhahaa kumaandarkiisa intuu yimid uu ka hadlayo saasay wax noo marayaan waxa kuu soo haray eh, stateka gebi ahaan caasimada meel caasimada waa taqaanaa intaasoo ummada ku nool waa laisugu imaanayaa waa la maraa wadada dadka qaar way maraan maxaa la yidhahda ciidamada way joogaan roondaa la sameeyey tillaaba tillaaba hadda ciidanka la sameeyey sidii waxay ugu daadsan yihiin waxaadan malayn karin ciidamadaas ku daadsanna haddii aan saas loo daadin lahayn ama fikirkaas ama fishinkaas aan la heli lahayn ummadda meesha joogto dee mar horaaba la layn lahayba marka amni macquul ah oo lagu diirsan karo ayaa meesha ka jira waxaan joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeya naciimo xalku wuxuu yahay dadkeeda isku duuban een, in la tayeeyo amniyaddana la siiyo ciidamada macaawisleyda ma qabaan in ciidamadan xeryaha iskaga jiro ee mushaarka la siinaayo een, ama ciidamada gaarka loo leeyaho marka ee qof madaxa wadada maraayo oo kale ama uu samaynayo inuu dhoolatus sameeyo kale meel hiblaayo inuu tago uu rabo laba maalin ka hor oo dhoolatus samaynayo kale ciidamada macaawisleyda habeen iyo maalin geedaha ku jiro ee biyaha hoostooda seexanayo ee qoraxda taagan ee ayaga isxilqaamay ee aan helin garaanka ciidanka tuutaha wata helin ee aan helin mushaar eh, aan helin dhiirigelin ciidamadaas in amniyaneed eh, la siiyo awoodda la siiyo lagu dhiirigeliyo siday ugu shaqay lahaayeen amniga ciidamadaas in la tayeeyo eh, la siiyo fursad sida ciidamadan loo siiyey xerooyinka iskaga jiro taasaan aaminsanahay laakiin ilaa ay hadda ciidan roondeynayo habeen iyo maalin socdo amni ka shaqeynayo ma arkin hirshabeelle aaday u liidataa waxaan ognahay koonfur galbeed oo meesha ugu daran amni oo baraawo ay ka mid tahay oo marka ay ka mid tahay oo maxayda awdheegle ay ka mid tahay baabuurteeda sometimes caadiya u socdaan hal maalin na kala go-in in hal gaari oo ceelashii afgoynta udhexeysa miina la qaraxda maahane ee sida tan loo galo weli looma galin laakiin madaxda hirshabeelle waxaad moodaa inay ayaga kuraasta isku haystaan inay maxay aheeday een, isku ximinayaan maxay aheeday een, hadba maamulkan bedel gudoomiyahan bedel gudoomiyaha xitaa fursad lama siinayo markuu dadkii fahmo bulshadii fahmo waxqabadkii hami u yeeshta waa la bedela haddii iyo kow haddana howsha soo bilow duq magaalo iyo waxaa lagu mashquulay iyo iyo iyo gudoomiye degmo in la bedelo marka ani waxaan dhihi lahaa meesha xooga meeshaas laga saari lahaa een, amniga ha la xoojiyo meeshaas haye ifraax haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa howlgalka hadda socdo iyo shaqada socoto iyo intaa ogahay waxaa la qabtay sababtoo ah qofku markuu xogogaal yahay wax badan uu ogyahay Een, waxaan isleeyahay meeshaas haddii ilaah yiraahdo afarta sano hadda lasoo dhaafay afarta sano soo socoto markii lagu daro inay noqon doonto meel boqolkiiba boqol amnigeeda lagu dirsanayo sababtoo ah hadda waxaa cabiraya amnigeedu inuu meel fiican joogo haddii markaa xoog iyo mataqaanaa iyo waqti ay sii helaan dadka joogana khibrad iyo experience ay helaan inay khibradaas experiencinga kor usii qaadi karto waxaan kaloo rajaynaynaa inuu amnigeedu mar dhow ay yimaadaan eh, dad oo maalgashi maalgashi u imaanaya inay imaadaan in ay noqoto meel oo la isku halayn karo amnigeeda si dadka maalgashiga u socdo ama ha noqoto eh, kalluunka ama ha noqoto gaaska eh, oyalka ama ha noqoto beeraha inay dadkaasi ay fursad fiican ay heli doonaan sababtoo ah shaqada socoto waan ogahay runtii shaqo muhiimahana socoto dadka meesha jiifana way ogyihiin dhibaatada meesha ka jirtay markii hore waa la ogyahay haddana waxaan rajeynaya amniga meel fiican oo hadda joogaa een, habeen maalin ciidamada way usoo jeedaan dowladda laftarkeeda saan kuu sheegay way usoo jeedaa hadda in wax badan laga qabto marka waxaan kusoo gabagabeynayaa hirshabeelle waa stateka ugu yaraa uguna shaqada badan haddii loo fiirsho dhanka amniga waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala xilli electiona lagu jiraa in howlgalka aan haynana waa sii laba jabaarayaan ciidamadeena insha allah annagana waxaan diyaar unahay habeen iyo maalin shaqada aan u hayno inaan usii hayno intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen naciime cismaan geesi oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee hirshabeelle iyo ifraax cumar salaad oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada ee maamulka hirshabeelle tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington laanta af soomaaliga e v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaarisay faadumo yaasiin jaamac
kulanto wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso saldhigga qoysku waa in lamaanuhu ay ku heshiiyaan inay nolosha wadaagaan hase ahaatee haween badan oo soomaaliyeed ayaa ka cabanaya in waalidkood ay ku khasbaan qof aysan iyagu dooran safiyo cali ciise ayaa v o a uga warantay caqabadihii ka hor yimid dhibaato xoog leeyahay ayaa la kulmay Ee, xagga umushiga ku xanuunsaday ee, mas-uuliyadda ciyaalka un qaadi waayey dhibaato fara badan ayaa la kulmay ninkaasaa isoo doontay waalidkaygaisii meeqa cunug dhashay toban haweenkan oo u badan xoogsato ayaa markii ay umulaan toddobaad kadib shaqadoodii maalinlaha ahayd ayay dib u bilaabaan ilmaha guriga ugu tagi jiray islaan ayaan ku dhaafi jiray anigoo toddoba cisho dhalan ayaan shaqadii bilaabay ilmihii markaan soo noqday ayaan nuuji jiray dhibaato fara badan ayaan la kulmay sidaa darteed ee, dhibaato ayay leedahay guurka degdega ah waa ka jirtaa hadeeraaba lagu guursadaaba waxaa jira dhaqan ah haddii gabadhu labaatan sano gaarto in loo aqoonsanayo inay dhaaftay xilliga guurka gabadhi way daahday ayaa la dhahaya sidaa darteed guurka ayuu dhaqsiya guursa inay gabadhaad balasoo doonanayn daahday afar iyo toban sano ilaa iyo sideed iyo toban meelaha lix iyo toban ayaa la guursadaa, shan iyo toban gabadha waa daahday ayaa la leeyahay mid ka mida nabadoonada xaafadda buulamigis b ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska u sheegay in arinkan uu u arko mid aan u fiicnayn jiritaanka gabdhaha da'da yar nabadoonada xaafadda buulamingis b ayaan ka mid ahay Ee, arrin oo waxaan ku qiyaasaa oo qaldan oo si oo nidaam daran oo loola dhaqmaya caruurta oo la leeyahay ayagoo guurkii aan gaarin guur la gelinayo oo lagu qasbayo waalidiintana hore oo ku qasbayaan Ee, markii ay cunuga gabadha ay yar tahay oo lagu qasbo guurka lagu qasbo hadhowdii waxay dhibaatooyin fara badan bay la kulantahay xagga dhalmada xagga xamligaabida iyo xagga nidaam darrada aad bay waxyaalo xun ay gala kulantaa eh, iyadoo la gaarin da'deed in guurka la geeyo nabadoonka ayaa si weyn uga soo horjeensaday in gabar da'yar waalidiinteed ay ku daraan oday aad uga da'weyn iyadoo dhaqaale keliya ay tixgelinayaan oday oo sidayda oo kale asriqa ah in lagu daro gabadh afartoban jir ah lixiitoban jir ah uusan u qalmin oo sharcigan uusan ogoleen oo waalidiinteedan ay fiirsanayaan inay lacag keli qaataan uusan ogoleen sharcidiintana ayna qabin ay ku dhaqmaan wax badan aan la kulmin aan kaga hor istaagnay kuwo yaryar oo reero leh waa jiraan oo iyagoo labaiyo toban jir ilaa saddex iyo toban jir lagu gurigeeyey waa jiraan hadda dhaqmayaan maxamed siciid axmed oo ka mida barakacyaasha ayaa aaminsan in guurka degdega ah ee gabdhaha uu sabab u yahay waxbarasho la'aan islamarkaasna ay ku riixayso hawsha tirada badan ee gurigooda ay ka qabtaan guurka degdega waxaa keena waxbarasho la'aan horta gabartii markay soo qaangaarto biyo arooroo jirkaan si loogu wada maalinkan soo qaangaa xeel keento degdega guurka waxaa keena waxbarasho la'aan wixii ku mashquul lehed mayso fasalka koowaad ilaa sideedaad dee mashquul gal lehed oo kay waxbarasho le- raaci lehed nin xataa ma tabilin waxaa keenta waxbarasho la'aanta saa aaminsanaa garsoore cabdulqaadir maxamed axmed oo ka tirsan maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari magaalada boosaaso ayaa v o a u sheegay in maxkamadda ay yimaadaan gabdho da'yar oo ka dacwoonaya rag ay waalidiintood ku khasbeen garsooraha ayaa sheegay in maxkamadda horteeda gabdhahan raggan looga qaado warqadda furiinka dacwaddii haddaan galnay waxaa noo soo baxday gabadha inaanay ahayn qaangaar xilligii guurkana aanay gaarin waxaa xukunay gabadha ninkii waa ka furnay meher bay leedahay waxaa xukunay gabadha inay meherkeedii uu ninkani siiyo garsooraha ayaa sheegay in maxkamaddu ay waalidiinta ku xukunto inay dib u celiyaan hantidii ay ka qaateen ragga ay gabdhahan ku dareen ninkii gabadha dhalay ee iibsadayna lacagtii uu ku iibsaday oo gabadha uu uu ninka ka qaar ka mid ah haweenkan da'da yar ayaa waxaa soo wajahay duruufo kadib markii aabbaha qoyska la xiro ama ay kala tagaan maarta hamaali buu ahaa marka shaqan uu aaday qardho markuu shaqadii aaday baa meesha naag ka guursaday naagtii baa dacwaysay hadda gaal shiraa la geeyey baa laygu yidhi anoonta joogale maqle iyo halkii marka intaan asi la xirin saddex bilood kiri baa laygu lahaa ninkii goortaa la xiray waxaa layidhi guriga iiga guur lan aada iimayl kalama aqaano waxaan rabaa inaan ninkiyga liiga dacwoodo lii soo deeyo waxaa muuqata in sannadihii u dambeeyey uu kor u kacayo guurka dadka soomaaliyeed hase ahaatee haweenka ayaa intooda badan ka cabanaya inaysan awood u helin go'aanka gaarista xilliga da'da guurka ku habboon barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso intaasi ayaan ku soo gebagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid faadimo yaasiin jaamac iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaad dhegaysanayseen halkau idinkaga imaanayana waa laanta af soomaaliga ee v o a mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay fiid wacaano wanaagsan meel kastoo ha joogtaanba haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha ee heesaha
Yeah.
idaacaddeenna fiidnimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashe ibraahim aadane iyo cabdixakiim maxamuud shirwac intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo
ku dhawaaqistii madax bannaanida waxay aasaasayaashii maraykanku caddeeyeen xuquuqo aanan la loodin karin oo ay ka mid tahay nolosha xorriyadda iyo beegsiga farxadda waxaa xuquuqahaasi lagu qiimeeyey mid ay dhaxlayaan dhammaan dadka waxa aynu hadda uga gol leenahay waxaynu leenahay xuquuqda aadanaha sidaasi waxaa yidhi peter berkowits agaasimaha qorsheynta siyaasadda shaqaalaha ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka xuquuqdaasi ma ahan oo keliya kuwa difaaca xuquuqda maraykanka iyo dadka maraykanka jooga balse waxa ay qaabaysaa aasaaska niyad wanaagga siyaasadda maraykanka ee arrimaha dibadda ayuu yiri berkowitsi We took on obligations to, uh, uh, to champion them in 1948. Presidents from both political parties have championed human rights, and uh, America.
waxaanu qaadanay mas-uuliyadda in aynu hormuud u noqonno sannadkii kii markaasi oo aynu hogaaminaynay in qaramada midoobay ay ansixiso baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha waxaa jiray madaxweynayaal ka soo kala jeeda labada xisbi oo hormuud u ahaa xuquuqda aadanaha ballantii ay qaadeen waxaa udubdhaxaad u ahaa ixtiraam iyo sharaf ay wada dhaxlaan bini'aadamku
sanad ka hor xogayaha arrimaha dibadda mike bombeo waxa uu sameeyey guddiga xuquuqaha asaasiga ah ee aan la loodin karin oo leh howl cad ayuu yiri berkowitse Secretary Pompeo asked members of the commission to investigate, uh, to reground America's uh, undoubted commitment to human rights and foreign policy in America's founding documents, in the Declaration of Independence.
xoghaye bombeyo waxa uu weydiistay xubnaha guddiga in ay baaraan in ay dib u qaabeeyaan go-aankii aanan shakiga lahayn ee xuquuqda aadamaha ee siyaasadda dibadda ee ku astaysan baaqii madax bannaanida iyo dhaqanka soo jireenka ah ee dastuurka maraykanka taasoo nagu caawisay inaynu fahanno sida shakila-aanta ah ee uga go-an tahay maraykanka baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ee aynu saxiixnay sanadkii kii
xuquuqaha asaasiga ah waxay si toosa u saameysaa xiriirka maraykanku uu la leeyahay wadamada qaar
We see it, for example, in uh, Secretary Pompeo's um, repeated condemnations of, uh, of the uh, imprisonment of Muslim Uyghurs in, uh, in Chinese internment camps. We saw it in the 1980s when Ronald Reagan championed uh, uh, the human rights of the uh, dissidents that the Soviet Union had cruelly imprisoned in their waynu aragnaa tusaale ahaan xogeeye bombeyo waxa uu ku celceliyey cambaarinta ku aadan xarigga loo geysanayo muslimiinta wiigariska ee shiinaha iyo xeryaha lagu karantinimay waxa aynu arrintan oo kale soo aragnay markii ronald reagan uu taageeray xuquuqda aadamaha ee muwaadiniin u dhashay dalka ruushka kuwaasoo midowgii hore ee sofiyeetigu uu si xun ugu xirxiray xeryo dadka lagu jirdilo sidoo kale waxaanu maqalnay markii uu maamulka islaamiga ee iiraan uu isna tallaabadaasi qaaday maadaama uu isaguna yahay mid cadaadiya muwaadiniintooda inkastoo xuquuqaha aadanaha aysan ahayn dhammaan waxa ay ku salaysan tahay siyaasadda maraykanka balse waa mid ka mid a dhowr waxyaabood oo ay siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanku ay xambaarsan tahay